halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco bisha ogostna waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo labaatan saacadduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixda iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ceelbiyoodyo ku yaala deegaano hoostaga degmada matabaan oo muddo fadhiyey oo dib loo kiciyey qalab oo ceelkii halkaa ku yaalay ka kooban lix fuustoo shidaal ah olihii motoorkii bamkaas oo arkaysaan oo asigana bamkii biyaha ceelka ka soo saaray ah waxaa kale aad maqli doontaan dhallinyarada koonfur galbeed oo ka faa'iidaysanaya shaqo abuur loo sameeyey barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ku dhowaad boqol iyo soddon qof ayaa lagu dilay kumanaan kalena way ku barakaceen rabshado ka dhacay gobolka raab ee koonfurta suudaan daasina waxaa sheegay afhayeenka ciidamada intii dowladdu ay ku guda jirtay olole ay hubka uga dhigayso dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanka tonge east ayaa waxaa isku horimaad u dhex maray koox dhallinyaro ah iyo askar ka tirsan magaalada rumik sida uu sheegay madaxa degmada makuy maboyer isku arrimaadkaas ayaa dadka lagu dila waxaa ku jira siddeetan iyo laba rayada sida laga soo xigtay afhayeenka milatariga major general lu ruy kong waxaa kale uu sheegay afhayeenka u hadlayay milatariga in afartan iyo shan askari ay ku jiraan dadka dhintay isagoo nasiib darro ku tilmaamay mar uu la hadlayay v o eda inuu sii kordhayo khasaaraha rayidka macool tong oo ka mid a dadka deegaanka tongeist oo isaga iyo cunug uu dhalay ay ka carareen gurigooda ayaa sheegay in ay ka maqan yihiin shan cunug oo kale iyo hooyadood iyo xubno kale oo qoyska tong ayaa ku eedeeyay askarta dil iyo kufsi isagoo sheegay in uu raadinaya qaar kale oo ka tirsan qoyskiisa tong wuxuu intaas ku daray in dad badan oo baadiyaha u cararay ay aada ugu baahan yihiin cunto iyo dawo wasaaradda gaadiidka maraykanka ayaa joojisay khamiistii shalay ahayd diyaaradaha aadaya kuuba tallaabadaasi oo cadaadis dhaqaale oo xoogle lagu saarayo dowladda waddankaasi waxaana go'aankaasi twitterkiisa soo dhigay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo bombeyo ayaa sheegay inuu weydiistay waaxda gaadiidka inay hakiso dhammaan duulimaadyada gaarka ah ee u dhexeeya labada dal isagoo sheegay in taliska castro uu lacagta ka soo gasha dalxiiska iyo safarada uu isticmaalo xadgudubyadiisa iyo faragelinta venezuela mamnuucidda badi duulimaadyada ayaa waxa ay dhaqan geli doonaan saddex iyo tobanka bisha oktoobar madaxweyne donald trump ayaa wuxuu kordhiyey cadaadiskiisa dhaqaale ee kuuba tan iyo intii uu madaxweynaha noqday
aan ku bilownaa waxaa socda dadaal lagu doonayo in dib loogu howlgeliyo ceelbiyoodyo ku yaala deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan dulooyin ay ka mid yihiin coomad iyo qodqod ayaa ceelashoodu ay fadhiyeen muddo sanad ku dhow taasoo dhibaato u keentay dadka iyo dunyadaba faahfaahinta arrintaasi waxaa warbixintan nooga soo diray beledweyne xuseen xasan dhaqane shacabka iyo xoolodhaqatada ku nool deegaanada coomaad qabno iyo qodqod oo dhammaantood hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey dib u hagaajin lagu bilaabay ceelbiyoodyo ku yaala deegaanadaasi oo qaarkood aan biyo lacaba laga helin muddo sanad ku dhow iyadoo xoolo dhaqatada iyo dadka reer guuraaguba ay dhibaato weyn ku qabeen hay-ad ka shaqaysa joogteynta horumarinta iyo nabadeynta aragtida ku dhisan loona soo gaabiyo s y b d ayaa suurtagelisay in dadka deegaanadaasi ay ka caawiso gaarsiinta agab ay ka mid yihiin shidaal olyada ay ku shaqeeyaan matoorada iyo weliba bamka biyaha dibadda uga soo saara ceelasha oo qaarkood ciladeysnaa muddo fara badan cabdirashiid aadan cabdulle madaxa hay-adaasi xafiiskeeda gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in taageeradaasi ay ugu talagaleen inay ku horumariyaan nolosha dadka magaalooyinka ka fog ee xoolodhaqatada ah
waxaan maanta halkan u nimid oo aan wareejinaynaa qalab oo ceelkii halkaa ku yaalay ka kooban lix fuustoo shidaal ah olihii motoorkii bamkaas oo arkaysaan oo asigana bamkii biyaha ceel ka soo saaray ah aad iyo aad aan u faraxsannaha deegaanka qodqod sida sharafta lah hawshaas ayaga maanta nagu garab istaageen meeshaan dhowr jeeraan nimid annagoo baahida ka jirto fiirinayna waxaa la mida ceelal kalaa la mid ayagana sidaasoo kale saddex ceel ayay ahaayeen midkaan qodqod coomaad iyo qabno ceel kasta baahidiisii oo markaas uu qabay wixii karaankeennaha waan ka jawaabnay wixii kale oon isleenahay baahibaahi bini aadam ma dhammaato ayadana insha allahu tacaala deegaanka waan soo dhowaynaynaa inaan ka qabanno cumar cismaan cabdulle oo ka mid ah odayaasha deegaanka coomaad ee lagu wareejiyey agabka loogu deeqay ee baahida weyn ay u qabeen ayaa waxa uu si kooban uga warramay sida ay u arkaan taageerada loo sameeyey iyo haddii ay jiraan waxyaabo kale oo mudan in laga caawiyo
anigoo ku hadlaya afka deegaanka coomaadeed bulshada qaybaheeda kala duwan marka hore ilaahay baa mahad iyo abaal leh shidaalka iyo dayactirka kale oo olyada iyo ay ka mid yihiinoo noo keeneen waa uga mahad celinaynaa waana uga ducaynaynaa baahida ka jirto deegaanka coomaadeed baahidaas waxaa ka mida matoorka coomaadeed oo matoor deegaan baaxad weyn ay ilaahay baa nolol leh ay ku nool yihiin ah biraha ku jira xilligii in laga bedelo loogu talagalay waxa raacday laba sano iyo lix bilood markii ugu dambaysayo biyaha oo laga cabaayane isbeddel in birihii hallaabeen aan ka dareennay biyihiisa haddii biyo ka yimaadiin biyaha gacmaha loo dhiga maa'e meeshii lagu cabi lahaay oo waasaskii wax jajabay iyo wax duleeshaday ay noqdeen midda saddexaad caalku waa dheer yahay mitirkiisu sidaas awgeed shidaalkmatoorkii waana anfici waayey waxaan codsanaynaa in aan helno soolar midda afaraad maalin walba agabka matoorkaahu meeshuu yaallo waan oodnaa oodna waad garanaysiin inaysan bila kadibba haddana waa jajabaa gidaar oo agabkaasu ku xafidno oo maaragtay oo u noqdo difaacne waan ka codsanaynaa deegaanka iyo matoorku waxoogaa way kala fog yihiin waxaan ka codsanaynaa in biyogelin nalaga saacido nalagu caawiyo
cabdulaahi cabdi naaleye waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka qodqod waxa uu sheegay in baahida dhinaca biyaha deegaanka ay aada uga jirto islamarkaana ay soo dhoweynayaan cid walba oo ka taageeraysa
mataqaanaa adduunka waxaa laydhi inta la cuno waxaa ugu horrayda biyo mar haddaan baahi biyood qabnay bambada nagu xumayd ama aanaan mataqaanaa xataa shidaal annagu aan isku qarashgarayna aanaan haynin ee aan codsannay ee ay noo keeneen wixii ay naga saacidi karaan haddii sidaasaan ugu mahad celinaynaa ceelkan deegaan ahaan in badanoo qodnaay waxaan isleeyahay hadda taariikh ahaan markii la yidhaahdo siddeetiyo shantii ayaa la qoday soddon iyo dhowr sanaa ka soo gudubtay intaasaa meesha mataqaanaa ku noolayn oy degmo la degan yaha ahayd ceelkuna shaqaynayo hadba ceel aan soo mari jirnay hay-adahana wax waa noo qaban jireenoo hadba uun mataqaana markay wax naga hallaabaan waa noo imaan jireen laakiin midba si ay wax noogu qaban jirtay inta badan dhulka miyiga ee oomanaha ah marka biyaha ama daaqu uu fogaado waxaa dhaca iskudhacyo beeleed oo sabab u noqon kara in dad badan lagu dilo dadaalada dib lagu hagaajinayo ceelbiyoodyada ayaa waxay horseedi karaan in ay yaraadaan khilaafyada gacanka hadalka ee ka dhaca deegaanada kheyraadkoodu yaryahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhallinyarada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo qaybtooda ka qaadanaya shaqola'aanta ka jirta guud ahaan dalka ayaa hadda laga dareemayaa waxoogaa isbeddela oo dhinaca shaqo helista dhallinyarada ayaa ka faa'iidaystay fursado shaqo oo ay heleen maalin ka hor ayaa dunida waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada caqabadaha ugu badan ee da'yarta haysatana waxaa ka mid a shaqola'aanta mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray sanado badan ayay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ragaadiyeen qalalaaso colaado hubaysan iyo xasilooni la-aan kuwaasi oo inta badan loo adeegsado dhallinyarada waxaa sidoo kale la dareemay inuu meesha ka baxay doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku lahaayeen horumarka dalkooda waxayna noqdeen dhallinyarada kuwo dalka ka tahriiba oo naftooda biimeeya kuwo sida xaabada dagaalada loogu adeegsado iyo kuwo gacmaha istaarta oo gidaarada fadhiya kadib markii ay fursado shaqo waayeen boqolkiiba toddobaatan in ka badan shacabka koonfur galbeed waa dhallinyaro waxayna dhallinyarada koonfur galbeed sanadkan labada kun iyo labaatanku uu yahay sanad ay heleen fursado badan iyadoona ay dhallinyarada qeyb ka yihiin dhammaan heerarka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed sida xildhibaanada iyo wasiirada oo tirada ugu badan ay dhallinyaro yihiin waxay sidoo kale dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya sanadkan labada kun iyo labaatanka heleen fursado shaqo oo la siiyey boqolaal dhallinyaro ah oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda u shaqeeya baarlamaanka koonfur galbeed waa sagaashan iyo shan mudane lixdan iyo shan mudane ka mid ah waa dhallinyaro xildhibaan maxamed nuurow oo isagu ka mid ah baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa v o u sheegay in la gaaray wakhtiga dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya ay heli lahaayeen fursado iyo xuliyaadkooda iyo inay qayb ka ahaadaan siyaasadda waa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay joogaan inay dalkooda xooggooda ay ugu faa'iideeyaan oo aysan tahriibiin naftooda aysan halaagin aniga hadda maxamed nuurow ahaan waxaan ka mid ahay xildhibaanada koonfur galbeed oo dhallinyarada ah marka xildhibaanada koonfur galbeed ee sagaashan iyo shanta ah maanta lixdan iyo shan ka badan waa dhallinyaro fursadaas wanaagsan ee dhallinyarada maanta ay haystaan reer koonfur galbeed waxaa ku mahadsan madaxweynaha koonfur galbeed oo uga faa'iideeyay dhallinyarada reer koonfur galbeed oo weliba ay jiraan dhallinyaro kale oo helay shaqooyin fara badan oo maanta ay haystaan dhallinyaradii maanta boqolkiiba siddeetan dad waxbartay waaye oo jaamacada ka soo baxay marka dhallinyarada xaggooda ayaga naftooda waxaa laga rabaa inay dadaalaan dalkooda ay u shaqeeyaan oo aysan tahriibin oo naftooda aysan halaagin xooggooda ay maanta ay haystaan dalkooda ay ugu shaqeeyaan maxamed aadan maxamed oo isna ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa isna aaminsan hal abuurka dhallinyarada inuu yahay awood lagu gaari karo soo kabashada maamulka iyo guud ahaan dalka boqolkiiba sagaashan golaha wasiirada koonfur galbeed waa dhalinyaro dhalinyaradana waxay noqdeen inay kugu ragaadiyey marka hore dagaaladii sokeeye laakiin ay dib kabasho u sameeyeen aqoontooda kartidooda ay dib intay iskugu keeneen loo arkay inay hogaamin karaan wadanka marka waxaad kugu filan tusaale in golaha wasiirada maanta lagu aaminay dowladdan koonfur galbeed inay yihiin dhalinyaro sanad i barka hadda aan shaqaynaynay waxaad u jeedaa in isbedel badan la sameeyey dhallinyarada ay noqdeen dhallinyaro u diyaar ah inay hogaamiyaan wadankooda inkastoo dhallinyaro badan ay fursado heleen haddana waxaa jiro dhallinyaro kale oo aan fursado helin kuwaasi oo aan weli rajo dhigin anoo maagay cabdulaahi aadan maxamed yariisow lerow dhallinyarada dadka geeka wadankan bahiyu madaxweynaha koonfur galbeed eeda dhallinyarada antihigili xukuumadda inkoriisu dhisaay dhallinyaro ka dhaki oo warhabarati baarlamaanka koonfur galbeed hoob dhasowshay lideeri dhallinyaro ka dhaki dadkii siyaasadda xildhibaana weydiyaaya nasiib xildhibaana weydiyaaya kumudhay nasiibka imanagan xildhibaan laakiin hatana maquursada hoob ilaahi harweydii doonle walwalba walwalba may kumuyunsina koonfur galbeed u hormarti walwalba maynin kumuyunsina koonfur galbeed u hormar diirtani muhiimning e lankii shaga ilaahay imbiina safaylan shaga ki kale antu kor walanhalan wala hele doona wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inta badan waxay abaabushaa kulamo iyo ciyaaro kala duwan oo dhallinyarada lagu dhiirigelinayo si ay uga qayb qaataan horumarka deegaankooda la taliyaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya sid cali abuukar baafe ayaa isna sheegay dhallinyarada oo la horumariyay inay tahay koonfur galbeed wadada ay ku gaari karto horumar iyo soo kabasho dabcan sidaan wada ognahay dhallinyaradu waxay udub dhexaad u yihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed sidoo kale soomaaliya lambarka dhallinyarada waxaa lagu qiyaasaa inay ka yihiin bulshada inay ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan taasoo ah awood aad u weyn ama ama hanti qaran oo aan dhihi karo dhallinyaradu waxaa looga faa'iidaystaa ama fursada ahaan looga faa'iidaystaa inay ka qayb qaataan nabad dhisidda ka shaqaynta amniga waxaa wada ognahay waa dadka amni darada ka shaqeeya inta ugu badan waa dhallinyaro oo looga faa'iidaystay waddo qaldan marka fursadaha jira oo dhallinyarada in looga faa'iidaysta ay tahay in dhallinyarada in waddada saxda ah lagu hago inay ka shaqeeyaan amniga ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshadooda dhaqan iyo dhaqaalaba inay ka shaqeeyaan ayaa loo isticmaali karaa wuxuu kaloo sid cali baafe xusay in wasaaraddu ay dhallinyarada u qabato kulamo joogto ah oo lagu wacyigelinayo maadaama dhallinyarada ay yihiin buu yidhi udub dhexaadka rajada iyo nabadda soomaaliya kulamada dhallinyarada loo sameeyo inta ugu badan waa kulamo baahiyahooda ay ka imaadeen dhallinyarada ujeedadiisuna ay tahay in dhallinyarada ay ku dhex gorfeeyaan caqabadaha ka haysto hadday tahay ka qaybgalka siyaasadda hadday tahay ka qaybgalka hanaanka go-aan qaadashada hadday tahay heer gobol heer degmo iyo heer steed ama maamul goboleed sidii dhallinyarada markaas ay usoo gudbin lahaayeen caqabadaha ka haysta isla ayaga haddana inay soo gudbiyaan sida ay u arkaan in caqabadahaas looga gudbi karo ayadoo wasaaraddu ay ka saacido in talooyinka ay soo jeediyaan la gaarsiiyo xafiisyada ay ku qotonto ama ku socoto soddon sano oo dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed ee waddanka soomaaliya ka jireen waxaa hadda muuqanaysa dhallinyaro badan oo wax baratay inay fursado u heleen shaqooyin iyo ka qaybgalka siyaasadda si kastaba ha haatee arrimahani ayaa kusoo beegmaya xilli maalin ka hor adduunka laga xusay maalinta caalamiga ee dhallinyarada adduunka oo ku beegneed laba iyo tobanka agosto mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
inkastoo dowladda dhexe ee kenya ay ballan qaaday inay dhisi doonto haddana waxaa weli dayac iyo burbur aawaday u xiran waddada tagta xaafadda madiina ee magaalada gaarisa waxgaradka deegaanka ayaa sheegay in dhibaato baane ay ka jirto isu socodka dadka iyo gaadiidka wariyaheena maxamed faarax shire ayaa gaariso noogu soo diray warbixintan waxgaradkan iyo odayaashan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee degmada madiina ee bartamaha magaalada gaarisa waxay sheegeen inay dhibaato ku qabaan isku socodka guud ee degmadaasi waxgaradka waxay sidoo kale ku dareen in wadooyinka dhammaan degmadaasi soo gala ay xiran yihiin tooga waaweyn ee dhinacyada iyo dhexmara xaafadda madiinana ay khatar ku hayaan xilli horaan wadooyinkaasi ay burbureen waxayna saxaafadda usoo bandhigeen habka wadooyinkaasi ay u burbursan yihiin
anigu waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi sharif xasan shar cabdulahi baa layidhahda buula madiina togi marahayay meesha wesigeed hadda loo bixiyay magaca loo bixiyay togi marahayay ee biyaha ku shubahayay ganaan mar ku shubahayay baa nalagu xiray doogga oo kolley un dhacday bini aadan un baana yeelay togi asagaa markii la xiray barabara saafey oo meesha marahayay baa tog noqday oo biyihii kusoo gadoomeen biyihii asaga ahaa intaasoo jooh bay dumiyeen intaasoo deer bay dumiyeen oo dheex bay dumiyeen barabarihii wuxuu noqday la god oo weliba jeexan oo dam ah waa barabarihii gaarida ku socotay ee magaalada lagu aaday bulcadaan marahayay oo raggii beriga lasoo doortay doo hore oy markhaati ka yihiin oo kambeynkooda lagu kambeyngaran jiray oo gaarida ay mari jirtay baa lug laguma marahayo hataa lug lagu marahayo hadda waxaan yeeli doonaa ilahay barin ilahi rid kuwa inaan dhahno aan dhihi doonaa ma maqlaysaan waxaan anka cabsanaa ilahi keenna male waa runtii been ma sheegahay ninka been sheegay baa cabsadaa been ma sheegahay run baan sheegaya waxaan doonahaynaa cali banow ka bilow aadan barre ku xujisii waxaan ka hooseeyaan oo dhan ku sheekay weliba ani ma dhahay wamre waxaan rabaa ani on leeyonka maanta inta ka dambayso arrintaan in la xil iska saaro odayaashan iyo waxgaradkan ayaa waxay sheegeen ilaa iyo haatan inaysan jirin dowlad ama cidsi iskeeda isu soo xilqaantay wadooyinkaasina wax ka qabanayso cabashana waxay ka muujiyeen in dowladdu ay tahay mid ilowday baraa la yidhaahaa duqeyda buulamadiina baan ka mid ahay haddii dowladdii lagu soo cararahayay dowladdii ay noqoto cararkaadiba ay dugaagga kaa ridi weyd horta dhibkeeday leedahay maanta waxay taagan tahay meydkii meelaan marsanna ma laha waxaana nagu kalifahayo haddii meydkii meelaad marsanayso baabuurkii uu kuu soo gelahayba uusan jirin inaad cabato oo dowladda aad u cabato xaq baad u leedahay annaga waan aragnay arrintii waan tagnay meel la arkaba waan geynay meel la arkaba waan geynay codsiga annaga iyo xaanshimaha annaga meel la arkaba waan geynay annagoo dadweyne isku duuban eh annaga dadweynaa nahay berrina waa naloo baahan shalayna waa naloo baahnaa haddana waa naloo baahan doonaa waxaan rabnaa dadweyne dowladdiyey inaad wax naloo qabto dowladda dhex ayaa horaan waxay sheegtay in laba waddo oo waaweyn oo laami ay dhexmari doonaan bartamaha xaafadda madiina walow mashruucyadaas ilaa iyo haatan aysan ka bilaabanin balse waxgaradkan ayaa waxay ka caabanayaan wadooyinka kale ee suurtagalnimada dhex mari kara xaafadaha ee wadooyinkaasi halbowlaha u ah xaafadaha waxaan rabnaa jidkan waa wastageed meesha wastageed baa anigana cabdidhabar baa la yidhaahaa dowladda waxaan ka codsanaynaa meeshan inaga dhisto oo inoo hagaajiso darjaan inooga dhigto meyd meelaan marsannaan la'annahay meeshan waxaa nagu rafaadiyey biyaa nagu rafaadiyey annaga eg hore iska xirne haddana jidla'aan baana saaka meydkii dhintay gacan baan ku soo qaadanne jidka waa naga xiray jidkana buulacadaan buu ka dhaca wuu saafeygaraysanya waa jid saafeyle arrintaas wayna dhibaysaa jidkanna in laga hagaajiyaan rabnaa codsi baan nahay dowladdaan codsanaynaa madaxweynaha ka mid eh oo gafanaha eh waan codsanaynaa baryo wey meyd meelaan marsanlaan la'an biyahan maxaan rabnaa ayagana beeg weyn oo saddex injis in loo soo geliyo ama afar injis amba fo ama saddex naloo soo geliyo aan noolaanno dad dowladdiisa hoos jooga aan noqonno sidaan aan baryaynaa codsi baan ahay westigeed baana taagnay anigana cabdidhabar baa layidhaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shaki kuma jiro in dadka ku dhaqan gobolkan si iskooda siyaalo kala duwan ay ugu soo kala degeen magaalooyinka waaweyn wajeer iyo gaarisa iyo mandheera xiliyadii kala duwanaa ee deegaanadaasi la degayeyna dowladihii soo dhaafay ahaayeen kuwa mugdi geliyey ay la imaadaan qorsho wadooyin iyo weliba habraaca deegaanka loo degayo dejiyo waana inta badan dadka deegaanku waxay cabasho ka muujinayaan habka dhanka kalena shacabku ay yihiin kuwa mar walba gadafka ku dhufta awaamiirta ka soo baxda dowladda xiliyada iyagu guryaha dhisanayaanna ay yihiin kuwa xidha biyomareennada iyo wadooyinka rasmiga dowladdu ay ugu talageli lahayd in wadooyin laga sameeyo maxamed farax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis uu ku tilmaamay mid taariikhi ah oo ay isla gaadheen ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo dhaxal sugaha iskutagga imaaraadka carabta maxamed bin zayid kaasi oo ay ku heshiiyeen labada dhinac in markii ugu horreysay taariikhda ay si rasmiya u yeeshaan xidhiir diblomaasiyadeed
bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
waxaan martigeliyey wadahadallo gaara oo dhex maray saaxiibadayda kale ah ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed bin zayid waxaana ay ku heshiiyeen inay dhammaystiraan oo ay dhaqangeliyaan heshiis nabadeed oo taariikhi ah cid walba waxay hore u saadaalisay inaysan arrintaasi suurtagal ahayn laakiin waad ogtihiin maxamed bin zayid waa hogaamiye miisaan culus kula bariga dhexe sagaal iyo afartan sano kadib waxaa labada dal ay yeelanayaan xiriir diblomaasi oo buuxa haddaba muxuu yahay heshiiskan ay isla gaadheen imaaraadka iyo israa'iil maxaase ugu muhiimsan qodobada ay ku heshiiyeen waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada washington d c ee xarunta dalkan maraykanka dowladda maraykanka administrationka donald trump in badan buu ka shaqaynayeen in ay wada hadal nabadeed ka shaqeeyaan oo bariga dhexe ka dhaca shalay waxaa lasoo saaray warmurtiyeed oo ku saabsan heshiis dhex maray dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda israa'iil heshiiskaasoo markii ugu horreeyey samayn doono oo road map haysto oo samayn doono in cilaaqaad rasmi ah dowladda imaaraadka carabta iyo israa'iil ay yeeshaan in xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada si aad isu dhex galaan labada dowladood iyo inay safaarado labada dal kala geeyaan dalalkooda waxa la isdhaafsado ugu muhiimsan waxaa weeyaan dowladda waxaan ognahay xukuumadda benyamin netanyahu in ay tilaabo aad u adag sanadkan qaaday oo falastiiniinta cunaqabatayn aad u weyn oo dhulkii west bankiga lagu darsanayay ee israa'iil qaadatay ee xoog ugu soo dartay dowladda israa'iil waxaa la isdhaafsanaya sheekh maxamed bin zaayid al nahayaan twitterkiisa wuxuu kusoo qoray shalay aroornimadii wuxuu kusoo qoray in dowladda israa'iil ogolaatay inay dhulkii falastiiniyiinta ka haysatay difal qarbiya daanta galbeed ay u celin doonto falastiiniyiinta halka ay israa'iil ka sheegtay in ay xiriir toos ah rasmi u bilaamaday dowlado badan oo carbeedna ay wadadaas ku soo socdaan dhowaan dhinaca kale isweydiinta taagan ayaa ah saameyn intee leeg ayuu heshiiskan ku yeelan doonaa bariga dhexe iyo dunida islaamka waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdinuur faarax oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka baraaziil waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan karaa dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan haddii aan arrintaas sii sababeeyo israa'iil waxay ku dhex taallaa carab waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda dowladnimada israa'iil ma jirto ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda israa'iil leedahay mana jirto dowladaha islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan israa'iil inay dowlad tahay Eh, sidaa darteed aniga waxaan u arkaa keliya awoodda muslimiintu ay haystaan ama ay leeyihiin ama carabtu ay mataqaana hayaan oo ah in aan loo aqoonsan dowladnimada eh, israa'iil keliya waxay ku kooban tahay waa inkiraad weeye xitaa waxa weeye wa- ummadan oo shacaba oo is- een, falastiina oo dhulkooda israa'iil haysato oo maalin kasta la xasuuqo oo mataqaanaa een, lagu sameeyo mataqaanaa een, xasuuq ayaan dowladaha carabtu waxba ka samayn marka een, aniga waxaan aaminsanahay een, inay joogaan xilligii ay xiriir diblomaasiyeed ma ahan ay aqoonsan lahaayeen xataa Een, dhanka kale imaaraadku een, sida anigu ay ila tahay yacnaha wuxuu lumiyey wadamo badan oo muslimiinta xiriirka ula lahaa haddaan tusaale yar kuu soo qaado een, wadanka yeman oo kale soomaaliya oo kale iyo qatar oo ay ku wada yaalaan khaliijka marka een, imaaraadku wuxuu baadigoob ugu jiraa siduu saaxiiba u heli lahaa marka murana ha kala kharaaraatee inuu israa'iil xiriir diblomaasiyaed la sameeyo ee dantiisuu ka arkay een, waxaana ila tahay dowlado kale oo imaaraadka uu heshiis hoose la leeyahay oo muslimiina ama caraba inuu ku riixi doono inay sidaan oo kale sameeyaan
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markana ku soo dhowaada codkii macaanaa fanaanka cabdi baadil iyo heestii maryan
muxubadii naftayda ay wax tahay mulaaxu maanka ku tagay nolol maxaan ka yeelaa malaayin haween midii ugu sarraysay meeshay dunida joogtaba taa loga muraadaa waan kugu maqsuudey kaalay kaalay maryaanay kaalay kaalay
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeena aroornimo waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukaay iyo aniguah ibraahim xasan daandure dhinaca iskudubaridkana wuxuu ahaa bashiir abikar taan mar kale kulmi doonna waxaad dhammaantiin baidinleenahay sidaa iyo nabadgelyo
meeshay dunida joogtaba taa loga muraadaa waan kugu maqsuudey kaalay kaalay maryaanay kaalay kaalay minin aniyag leley ubadaadahayni minin aniyag leley ubadaadahayni miisaankaaga hadalkee lagu marayay macnahee jacaylka dhulkidaahe